UTC on the Voice of America.
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka oo idinkaga imaaneysa magaalada washington war subaxnimo isniina bisha maarso waa shan iyo labaatan sanadka labada kun afar labaatanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed codaan xasan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan dhallinyaro iskood isu abaabulay oo ka shaqeeya afurinta dadka dayarta ah xaqiiqatan annaga oo kahashanayno bilowgii bisha barakaysan ee ramadaan shacabka soomaaliyeed ee dali daba joogo waxaan gurmad noocyo kala duwanah gaarsiinay dadka danta yar ee walaalaheenna soomaaliyeed kuwaas oo meelo kala duwan oo waddanka ku kala sugnaa gaar ahaan ee gobolka jubbada hoose waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maxkamadaynta burcadbadeedii soomaalida ee ay dhowaan qabteen ciidamada indiya oo ka bilaabatay dalkaasi indiya qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo maxkamad ku taala dalka indiya ayaa axaddii shalay bilowday dacwadaynta shan iyo soddon eedaysane oo burcadbadeed soomaali ah kuwaasoo maalmo ka hor lagu soo qabtay howlgal ay ciidamada badda ee indiya ku soo furteen markab ku gooshayay calanka jasiiradda maalta oo kooxdaasi ay haysatay muddo bilooyin ah sida lagu sheegay war qoraal oo ay baahisay wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soona safaaradda soomaaliya ee indiya ayaa sheegtay in axaddii shalay ay maxkamad ku taalla deegaanka la yidhaahdo kala goora ee magaalada mumbay ay bilowday dhegeysiga dacwad loo haysto shan iyo soddonka burcabadeeda soomaalida ah muddo haatan toddobaad laga joogo ciidamada badda ee indiya ayaa burcadan oo tiradoodu ahayd shan iyo soddon ku qasbay inay soo dhiibaan israsaaseyn labada dhinac dhex maraysay in ka badan afar labaatan saacadood kadib waxaa sidoo kale howlgalkaasi lagu soo badbaadiyey shaqaalihii markabka oo gaarayay toddobiyo toban qof oo iyagana la haystayaal ahaa sida uu dhigayo sharciga hindiya ee ka dhanka ah burcadbadeedda raggan ayaa wajahaya xukun dila haddii lagu helo fal dil ah ama iskuday dil iyo xabsi daa'in loogu xukumayo burcadbadeednimo oo keliya xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa weerar afka ah ku qaaday israa'el axaddii shalay isagoo ku dooday in argagax iyo gaajo loogu dowgalay dadka khaza iyo in israa'iil oo keliya ay meesha ka saari karto caqabadaha hortaagan in gargaar dheeraada la geeyo dhulka falastiiniyiinta aan caddeeyo ma jiro wax cudurdaara oo loo helayo weeraradii foosha xumaa ee toddobadii oktoobar ee xamaas ay ku qaaday israa'il sidoo kale cudurdaar looma heli karo ciqaab wadareedka lagula kacayo dadka falastiiniyiinta ah ayuu yidhi madaxa qaramada midoobay oo booqasho ku jooga qaahira si uu la kulmo mas-uuliyiinta masar oo uu u riixo xabajoojin lagu joojiyo dagaalka socda ee u dhexeeya isra'el iyo xamaas dhinaca kale filip lazarini oo ah guddoomiyaha guud ee hay-adda qaramada midoobay ee gargaarka falastiiniyiinta ee loosoo gaabiyo anra ayaa sheegay in mas-uuliyiinta isra'el ay u sheegeen wakaaladda wakaaladaasi inay si deg deg ah u xanibeen kolonyo cunto oo cusub oo u socday waqooyiga khaza tani waa wax laga xumaado waxayna ka dhigan tahay in si ula kaca la hor istaago gargaar nafbadbaadina iyadoo ay dad macluulayaan buu yidhi xayraadda waa in si deg dega loo qaadaa waxa uu ka digay gaajo iyo macluul ay dad badan u dhintaan xayraadda gargaarka lagu soo rogay dartii guteres ayaa tegay sabtidii axadka masar iyo kaza ee magaalada rafax si uu xaaladda indhihiisa ugu soo arko maxkamadda degmada basmani ee magaalada moscow ee dalka ruushka ayaa xukuntay shalay afar nin oo looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen weerarkii hoolka riwaayadaha ee moscow ee ay ku dhinteen ugu yaraan boqol toddobiyo soddonka qof in xabsiga la dhigo iyadoo la sugayo dhegeysiga dacwadooda sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay maxkamadda dhammaan afartan nin ayaa lagu soo oogay falal argagixisanimo oo lala xiriirinayo weerarka waxaana ay wajihi doonaan xabsi daa'in maxkamaddu waxay sheegtay in eedeysanayaasha oo ay warbaahinta ruushku sheegtay inay dhammaantood ahaayeen muwaadiniin u dhashay jamhuuriyaddii hore midooda sofiyeet uga tirsanaan jirtay ee tajikistan oo ku noolaa ruushka ay dacwaddani wajahayaan waxaa eedeysanayaashan lagu sii dayn doo- lagu sii hayn doonaa xabsiga ka hor maxkamadayntooda oo dhacaysa labiyo labaatanka bisha may ee sanadkan halkaad warkaasi ka dhegeysaneysaan waa idaacadda v o toos idinkaga imaaneysa magaalada washington subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan mar kale aan ku bilownaya maxkamad ku taala dalka hindiya ayaa haddii shalay bilowday sidii aad warkaasi ku maqlayseen dacwadeynta shan iyo soddon eedeysane oo burcadbadeed soomaali ah kuwaasoo maalmo ka hor lagu soo qabtay howlgal ay ciidamada badda ee indiya kusoo furteen markab ku gooshayey calanka jasiiradda maalta oo kooxdaasi ay haysatay muddo bilooyin ah sida lagu sheegay war qoraala oo ay baahisay wakaaladda wararka soomaaliyeed ee sona safaaradda soomaaliya ee indiya ayaa sheegtay in xaddii shalay ay maxkamad ku taalla deegaanka la yidhaahdo kalagoda ee magaalada mumbai ay bilowday dhegaysiga dacwad loo haysto shan iyo soddon burcadbadeed soomaali ah maxkamadayntan ayaa bilaabatay maalin kadib markii markabka dagaal ee indiya ee kalkara oo hogaaminayey howlgalka lagu soo qabtay raggan uu gaaray mumbai isaga oo siday dhammaan shan iyo soddonkii burcadbadeedda soomaalida ah safaaradda soomaaliya ee indiya ayaa sheegtay in sida dhaqsiyaha ah ee dacwaddan u bilaabatay ay muujinayso ahamiyadda uu kiiska leeyahay safaaradda ayaa intaasi ku dartay in qareen caanka ah dalkaasi indiya oo la yidhaahdo fishwajeed sing uu matali doono muwaadiniinta soomaalida ah muddo haatan toddobaad laga joogo ciidamada badda indiya ayaa burcadan oo tiradoodu ahay shan iyo soddon ku qasbay inay isa soo dhiibaan israsaasayn labada dhinac dhex maraysay in ka badan afar labaatan saacadood kadib waxaa sidoo kale howlgalkaasi lagu soo badbaadiyey shaqaalihii markabka oo gaarayay toddobiyo toban qof oo iyagana la haystayaal ahaa afduubka markabkan m v ruin oo dhacay bishii disembar ee sanadkii hore ayaa noqonaya kii ugu horreeyey tan iyo sanadkii labada kun toddobiyo tobankii oo burcadbadeed soomaaliya ay ku guulaystaan inay afduubtaan ciidamada badda kommandosta hindiya ayaa fuulay oo la wareegay markabka bishan maaj toddobiyo tobankeedii meel laba boqol iyo lixdan newtikaal mayl ama afar boqol iyo siddeetan kilomitir u jirta xeebaha soomaaliya qoraalka ka soo baxay ciidamada badda indiya ayaa intaasi ku daray in howlgalka ay sameeyeen uu ilaalinayey mabaadiida sharciga caalamiga ah iyo sida ay uga go'an tahay xaqiijinta badqabka badweynta iyo amniga badda ee gobolka afyeen u hadlay ciidamada badda ee indiya oo la yidhaahdo viveg madwal ayaa sheegay in keenista burcadbadeedan ee indiya si loogu maxkamadeeyo ay noqonayso markii ugu horreysay muddo toban sano ka badan sida uu dhigayo sharciga hindiya ee dhanka burcadbadeeda ah raggan ayaa wajahaya xukun dila haddii lagu helo fal dil ah ama iskuday dil iyo xabsi daa'im loogu xukumayo burcadbadeednimo oo keliya sagaal ka mida naaquudayaasha la soo badbaadiyey ayaa u dhashay myanmar toddoba ka mida waxay u dhasheen bulgariya halka midka kalena uu u dhashay angola shaqaalahaasi lahaystayaasha ahaa midkoodna waxba kama soo gaarin intii uu socday howlgalka oo ay ciidamada indiya u adeegsadeen dallaayado ay kaga soo boodeen dayuurado xilli gudcura shirkadda iska lahayd markabkan ee dalka bulgariya oo la yidhaahdo navi bulgar ayaa qoraal ay ka soo saartay badbaadinta indiya ku tilmaantay guul weyn burcadbadeedda soomaalida ayaa hore u damcay inay qabtaan maraakiib masaafo dheer jari kara oo awood u leh inay ku ugaarsadaan maraakiib iyo doonyo kale ciidamada badda ee midowda yurub ayaa sheegay in burcadbadeedda soomaalida laga yaabo in markabka m v ruin ay u isticmaaleen afduubka ay u geysteen markabka kale ee xamuulka ee m v cabdullah oo ay qabsadeen labiyo tobankii bishan maarso markabka m v cabdullah ee ku gooshaya calanka bangaladesh oo ay saaran yihiin saddex iyo labaatan shaqaale ah ayaa weli waxa uu gacanta ugu jiraa burcadbadeedda iyagoo ula sii dhowaaday biyaha xeebaha soomaaliya ciidamada badda ee indiya ayaa si isdaba joog ah uga howlgelayay xeebaha soomaaliya tan iyo labada kun iyo sideeddii balse waxay sare u qaadeen dadaalada ka dhanka ah burcadbadeedda sannadkii hore kadib markii ay bateen weerarada ugu yaraan siddeed iyo toban qof oo kale oo looga sheekisan yahay inay yihiin burcadbadeed ayay ciidamada badda indiya qabteen sannadkan xilligaa oo ay fulinayeen howlgallo lagu soo furanayey saddex doon kalluumaysi oo sitay calanka iiraan tan iyo markii ay bilowdeen weerarada xuutiyiinta kuwaas oo bilaabay inay ka jawaabaan dagaalka israa'il ay kula jirto kooxda falastiiniyiinta ee xamaas maraakiib badan oo kuwa xamuulka ah ayaa aad uga gaabiyey xawaarihii ay ku socon jireen badda iyagoo raacaya tilmaamaha ku saabsan inay sii socdaan iyo in kale khubarada ayaa sheegay intaasi ay keentay inay u nuglaadaan in la weeraro waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaanaysa washington xilli dad badan oo soomaaliyeed ay la diifaysan yihiin saameyntii dhaqaale ee mid ka mida abaarihii ugu xumaa ee taariikhda soomaaliya soo mara iyo xunu- xanuunkii covid 19 ee ka horreeyey ayaa waxaa qoysas badan oo danyar ah ay la daaladhacayaan sidii ay u heli lahaayeen cunto bishan barakeysan ee ramadaan waxaase jira dad qurbaha iyo gudaha soomaaliyaba ku nool oo bishan barakaysan gargaara dadka danyarta ah iyagoo sii mariya dhallinyaro samafalayaal ah oo iskood isu abaabula waryaha v o eda cabdicasiis barrow ayaa qaar ka mida dhallinyaradaasi la hadlay warbixintan ayuuna muqdisho ka soo diray soomaaliya bisha ramadaan waxaa laga soomayaa xilli maciishadu ay qaali tahay noloshana ay ku adag tahay kumanyaal dad ah kuwaasi oo aan awoodin inay iibsadaan raashin ku filan sidoo kale dadku waxa ay soomayaan xilli meelo ka mida waddanka ay ka jiraan colaado halka kuwa kalena aysan weli ka soo kaban duruufo isxigxigay oo ka dhashay isbeddelka cimilada oo saameyn xooggan oo xagga nolosha ah ku yeeshay magaalooyin badan oo ay ka mid tahay caasimadda muqdishona waxaa ku nool kumanyaal barakacayaal ah kuwaasi oo hadda u baahan gacan iyo garab afartii sane ee ugu dambeysay waxaa soomaaliya si xowli ah isu soo tarayay dhallinyarada u istaagaya samafalka ee ka shaqeeya gargaarka maxamed cali siyaad waxa uu hadda guddoomiye ka yahay hay-ad lagu magacaabo daryeel bulsho waxa uu ka waramayaa sida ramadaankan ay u gargaareen dadka nugul ee ku sugan magaalada muqdisho iyo meelo ka baxsan caasimadda oo ay gacantoodu gaartay tan hadda waxaa lagu jiraa bisha barakeysan ee ramadaan waxaan gaarnay gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada bulubarte halkaas ayaa waxaan ka qayb qaadanay ama gurmad ka firinay maadaama bil barakeysan lagu jiro halkaasna waxaan kusoo aragnay dadkii duruufaha ama dadkii nugul ee meeshaas dhibaato badan ka soo gaareen magaaladaasna waa magaalo go'doon oo runtii xaalad adag ku jiraan dadka ku noolna ee aad u saameeyeen biyihii biyihii baxay haddii ugu dambeeyey waxay ku waayeen naftooda waxay ku waayeen maalkooda waxay ku waayeen guryahooda nolo- hoogay ku noolaalaayeen dadkaasna markaan gaarsanna waxay u badnaa dad waayeelaya dadkii maanta duruuftay ka muuqatay dadkaasaan ramadaanka dadkii loogu talgalay ee dadka aan u noo idmaday inaan halkaas gaarsiino aan halkaasna kusoo qaybino iidle aadan maxamed waxa uu isagana guddoomiye ka yahay hay-ad maxalli ah oo lagu magacaabo kaalmo guud ahaan labadan hay-ad waxay xidhiiriyaan dadka soomaalida ah ee wax la baxaya iyo kuwa u baahan in la gacansiiyo iidle waxa uu v o eda u sheegay in inta lagu guda jiray ramadaankan ay gacan siiyeen lix boqol oo qoys isagoo intaa ku daray in weli dadka u baahan kaalmadu ay aada u badan yihiin Een, xaqiiqatan annaga oo kaashanayno bilowgii bisha barakeysan ee ramadaan shacabka soomaaliyeed ee dali daba joogo waxaan gurmad noocyo kala duwan ah gaarsiinay dadka danta yar ee walaalaheena soomaaliyeed kuwaas oo meelo kala duwan oo wadanka ku kala sugnaa gaar ahaan ee, gobolka jubbada hoose xaqiiqatan waxaan gaarsiinay raashin dhammaystiran ilaa dad ku dhow lix boqol oo qoys oo ka mid ahaa dadka aan haysan waxay ku afuraan iyo wax ay ku saxuurtaan alxamdulilah marka raashin qaybintaas waxaan soo kale ka mid ahaa in dadka aan ku lamaanayna iyagana inaan gaarsiino ee, biyaha ay cabayaan oo iyaguna ciriiri ku ahaa dhalinyaro badan oo caanka ah baraha bulshada sida facebook tiktok iyo youtube ayaa bisha ramadaan waxay bilaabeen tallaabo la bogaadiyey oo ah in ololo kaalmo loogu ururinayo oo lagu quudanayo dadka saboolka ah kusoo bandhigaya barahooda maxamed cali siyaad waxa uu mar kale sharaxayaa halka ay kaga timaado lacagta ay ku iibiyaan raashinka ay kaalmo ahaan u bixiyaan yaa idinka gacan siiya marka dadkan uh, raashinkaad ku caawinaysaan qarashka xaggee idinkaga yimid Ee, cabdicasiis raashinkan aan gargaarka aan magaalada bulubarte ku gaarnay ee, waxaa uu kaalinta weyn naga qayb qaatay waa bulsho soomaali gaar ahaan ganacsatada iyo dhalinyara naadiga jaamacadda ummadda ayaga markaas nala socda oo garabna u ahaa inaan dadkaas ee, sadaqada aan gaarsiino iyadoo halkaasna laga bartana in dadkii iyo dadkii dhiba- dhibanaha iyo dadka kale inaan isku xirno aan halkaasna wax ugu qaybino qiyaastii afar boqol oo kun oo barakacayaala ayaa ku nool magaalada muqdisho iyadoo ku dhowaad laba dhibic lix milyan oo ruuxna ay guud ahaan barakac ku yihiin dalka soomaaliya sida ay qortay qaramada midoobay waxaa sidoo kale jiray qoysas badan oo sabool ah kuwaasi oo aan haysan qarash bisha ramadaan ay raashin ku iibsadaan kaalmada ay ka shaqaynayaan dhallinyaradan isxilqaantana ma aha kuwa si guud u wada dabooli kara baahiyaha hadda jira cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
waddanka britain waxaa ku soo badanaya dadka ka qaba ah, dhibaatooyinka caafimaadka maanka waxaana loo aaneeyey sababo kala duwan oo ay ka mid yihiin maciishada iyo nolol maalmeedka oo dad badan ku adkaaday qabowga iyo hooyla-aanta wariyaha v o e da qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa arrintan ka wareystay doctor cabdirashiid takar oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo ku takhasusay xanuunada dhimirka doctor cabdirashiid waxa uu ku bilaabayaa xilligan waxyaabaha soo badiyey dhibaatooyinka caafimaadka dhimirka ee dalka britain
wariye cabdixaafid waa mahadsan tahay xanuunada maanku maalinba maalinta ka dambeysa caalamka way kusoo badanayaan sababta u weyna loo tiiriyana waxa weeye xaaladda nololeed oo caalamka maalinba maalinta ka dambeysa sii adkaanaysa hadday noqoto xagga amniga hadday xag noqoto xagga nolosha bulshadeena gaar ahaan soomaalida oo waagii hore aanu aada u aqoon xanuunada maanka waxaad moodaa meel kastoo aan joogno dibad iyo gudaba inay xanuunadu soo badanayaan duruuftana waa wax la wada fahmi karo Eh, dad waxaan nahay dhowr iyo soddonkii sano u dambeeyey xaaladooda nolood meelal badan ay dhib la kulmayaan hadda waayahan dambe waxaa cusub dhalinyarada yaryar oo soomaalida ah oo wadamada qurbaha ku koray ama iyagoo yar yimid in qaar badan oo kamid a xanuunada maanka lagu arkay Eh, marka duruufihii kaloo ay dadka la qabeen waxaa saa-id ah oo iyaga eh, kusoo kordhay cunsuriyada ay dareemayaan oo bulshada ay ka dareemayaan eh, ka- waxa la yidhahda crisis identity oo de bulshadii ay la joogeen ay soo arkaan inaysan si saxa uga tirsanayn iyo qaar badan oo noloshu inta ku adkaatay muqaadaraadka iyo maandooriyaha kale oo xanuunada soo ugu bateen marka waa run in xanuunadu maanku badanayaan waa tahay eh, dr cabdirashiidow waxaa jira eh, nooc eh, dadku ay iminka ka cawdaan eh, dad badani oo la yidhaahdo eh, isbedbedelka shakhsiyadda qofka ama personality disorder eh, in- in- af ingiriisiga lagu yidhaahdo Eh, dhakhaatiirta qaarkood waxay yidhahdaan arrinkaasi waxa uu la xidhiidhaa akhlaaqda halka dadka qaarna ay aaminsan yihiin inuu qeyb ka yahay xanuunka dhimirka bal wax nooga sheeg
Een, runtii waa xaalad caafimaad oo maanka u jirta Een, magacyo badan baana loogu yeeraa luqadda ingiliishka personality disorder wuu jiraa borderline personality disorder wuu jiraa waxa la dhaho emotional unstable personality disorder magacyadaas oo dhan way jiraan Mhm.
laakiin kulli haddaad isu geysid waxa weeye qofku een, waa qof een, xaaladiisa een, een, maanka ay wax ka khaldan yihiin mararka qaarkood waxaa la isku qabsadaa qofkan ee, wa- dhibta haysa ma xanuun maankaaba hayo mental health miyuu qabaa Mhm.
mase dabeecadiisaa sidaan ah oo khaldan calaamadaha lagu garto u badan oo qofka kan noocaana uu leeyahay waxaa ka mid a qofku inuu mar kasta uu ka walwalsan yahay in dadkii kale ama ehelkii ama saaxiibadii inay ka tegayaan oo aysan rabin inay xiriir la sameeyaan waa qof ay ku adag tahay inuu xiriir sameeyo ama ha noqdo xiriir eh, macnaha qof eh, gabar hadday tahay inuu weel xiriir la yeelato guurkeeda inuu guur magaranaysaa eh, guur jiro j- noqdo shaqo hadduu qofku galo shaqooyinka maalin mid buu ka baxayaa waxbarashada markuu ku jiro fahamkii waa joogaa laakiin inuu la qabsan waayo ayaa aada u badan Een, waxay yidhaahdaan impulsive reaction wax la dhahay leeyihiin go-aan khalad ah oo uu gaarayo oo ka fiirsasho lahayn oo markaa intuu gaaro wax khalad uu sameynaya hadhowna ka xumaanaya oo isla markiiba uu ku taas dhaqaaqayo darteeda mararka qaarkood waxay keentaa inay maaragtay ay dhibis geeyaan oo oo, een, een, ma garanaysa ay ay isdhibaateeyaan marka waa xanuun jira laakiin ma cadda ilaa hadda inuu yahay een, mental health ama inuu yahay qofkan akhlaaqdiisa xun Een, eh, dr cabdirashiid eh, markaas qofka ka cawda dhibaatada noocan oo kale ah ma laga yaabaa inay jiraan inuu qabo noocyo kale oo ka mid a eh, dhibaatooyinka caafimaadka maanka amaba xanuunka dhimirka Een, aada iyo aad bay macquul u tahay Een, hadda wadankan u k aan jooga anu ka shaqeeyo waxa weeye marar badan qof een, go-aankii waagii hore laga gaaray uu ahaa inuu qabo personality disorder ama shaksiyadda xun in muddo ka bacdi dhakhaatiirtii markii lagu noqnoqday lagu noqnoqday in la ogaaday qofkan inuusan waxaas ahayn uu- uu qabay xanuun maankaga caadiya sida waxaa la yidhahdaa b t s d oo ah traamo qofa yaraantiisa ku dhacday soomaalidana way ku badan tahay qof ay dhibaata la soo kulantay oo kale dagaaladii sokeeye dagaaladii waxaas oo kale la soo joogay oo kale macnaha ha qofu dhibaato ama dagaaladii halkaala soo kulma ama halkan wadamadan uu joogo dhib kala kulma yaraantiisii marka trauma ku dhacday ay maskaxdiisii wax ka bedeshay marka kabacdi markay dhakhaatiirtu dib u arkaan ayay waxay yidhaahdaa waa ku khaldano markii hore qofka personality disorder ma qabin ee xanuunkaasu qabay waa tahay ciladu waxa weeye personality disorder daawo saxa ma laha laakiin xanuunada kaleta way leeyihin waa hagaag ugu dambeyntii doctor cabdirashiid adiga oo soo koobaya eh, intee ayay leeg tahay muhiimadda inuu qofku raadsado daaweyn diini ah iyo tii cusbitaalkaba aada iyo aad bay muhiim u tahay qofka haddii looga shakiyo xanuunada maanka waa muhiim inuu labadaas habba uu isticmaalo inuu qur-aankii iyo ruuqiyo sharciyo isku akriyo iyo inuu dawadii dhakhaatiirtu u qortay uu qaato mana isdiidayaan kuwa horumarinayana isagay u taallaa halkaanaan joogno wadamadan yurubna cid kuu diidi karta inaad qur-aanka iyo isku akrida ma jirto
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdirashiid takar oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo ku takhasusay xanuunada dhimirka cabdixaafid cawil ismaaciil oo london jooga ayuu waramayey
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
haatanna waqooyiga bari kenya sanduuqa horumarinta bariga wajeer ayaa markii ugu horreysay saddex boqol oo ka mid ah imaamyada iyo mu'aadiniinta masaajidda wajeer ku d- guddoonsiiyey kaararka caymiska caafimaadka warbixin ku saabsan arrinta waxaa gaarisa ka soo diray wariyaha v o eda maxamed faarax shire mashruucan caymiska lagu gelinayay imaamadaha iyo mu'adimiintaee bariga wajeer oo soo qabanqaabiyey xildhibaanka bariga wajeer mudane maxamed aadan daa'uud ayaa waxa uu noqonayaa mashruucii ugu horreysay saddex boqol oo qof oo ah culummada hal mar oo keliya caymis caafimaad ay helayaan caafimaadka wuxuu noqday wax aad iyo aad qaali u ah waxaan xaraambeeda badan oon samayna mar kasta war qofaa jiradee ma aragtay lacag hala gargaro lacag hala isku dardaro qofkaas cusbitaalkii ha laga bixiyo marka waxaa ila aniga aan doorbiday waxaan keli u qaban kara wadaadadaas waxaa waaye inaan kaar caafimaad aan u hagaajiyo ayaga iyo qoyskooda Eh, hadda waxaan rabaa maanta inaan soo bandhiga in saddex boqol oo ka mid ah culummada muwaadiniinta iyo imaamyada masaajidyada wajeer east maanta waxaan rabnaa in saddexdaas boqol oo qof maxaa yeele saddex boqol oo ruux kelimaa waa saddex boqol oo qoys insha allahu ayaan u iibinaynaa kaarka caafimaadka oo n h i f marka kaarkaas sanad kasta waa in la cusboonaysiiyo mudane daa'uud ayaa waxa uu sheegay in ballanqaadyo fara badan oo xilligii doorashada uu ka galay culummada ay noqon doonaan mid uu haatani oofinayo wuxuuna sheegay in magaalada loo soo iibin doono gawaarida meydka lagu qaado sidoo kalena masaajiddu ay noqon doonaan kuwa loo sameeyo gooba dadka dhintay masaajidda go- gooba dadka dhintay meydkooda lagu dhaqo midda kale oon ballan qaaday oon hadda weli samaynin waxay ahayd magaaladan gaari in aan u hagaajiyo oo meydka lagu qaado waxaan arkay mar badan gawaari pick up ah in meydka lagu qaado iyo succeed waxaa haddana jirta meel meydka lagu dhaqana ma laha qofaa ku go-aaya guriga gurigaasaa lagu dhex dhaqaaya laakiin meel oo oo masaajid ah ama ma- sida meelaha kale masaajidyada meel maaragtay loo hagaajiyo oo meydka lagu dhaqa iyo gaari meydka magaaladan intaan la eg hadda ma lihi baahida magaalada ani makaa mili kara laakiin wax yar waxyaala yar oon la qaban karaa jirta taas oo kale wax la qaban kara waaye tiro kala duwan oo culamo oo ka hadashay munaasabadaasi lagu gaddoonsiinayay kaararka caymiska caafimaadka ayaa waxay sheegeen in arrinkani uu yahay mid wax badan ka bedeli kara caafimaadkooda iyo dhanka dhaqaalaha waxayna soo dhoweeyeen helidda kaararkaasi caafimaadka ducadaasna maaradi waxay ka bilaabatay maalintii maaradi culummada maaradi gaarigii oon wala garanayno oo meel kasta maaradi midhiyaha la geli oo culummada idaala ay ka warqabta haddana dacaw weyn maaradi magaaladan ka fulinaya iyo countiga idaala yaas bixi maarad marka khayr allaha siiya haddana waxaa waaye maanta waxaan u fadhinaa barnaamij cusub oo asaga maaradina aas haddina aas kusoo dari hawshii hore oos noo qabtay maarad oo ah maaradi kaadka caafimaadka marka waa wala garanaynaa maarad caafimaadka maanta waxaa waaye qarash badanaa ku baxaya maarad oo qofka aasii waadin oo is u baahanya maaradi kaalma marka waxay la maaradi kaadkaasna waa adiga iyo wixii ku hoos imaada caruurtaada iyo haweenkaada maarad yaa isku daaweyni kartaa maarad marka mbiga maarad khayr allahasi aad mahadsan yahay sheekh aadan yunis madaxa golaha culimaudiinka sare ee countiga wajeer oo munaasabadaasi culimmada lagu qaabilayay goobjoog ka ah ayaa waxa uu sheegay in tillaabadan ay tahay midii ugu horreysay guud ahaan gobolka waqooyiga bari dalka kenya ka hirgasho wuxuuna soo dhoweeyey in culummadu ay noqonayaan kuwo ka faa'iidaysanaya caymiskaasi dowladdu ay bixiso ee dhaqaalaha faraha badan dadka gobolkani looga baahnaa inay ku bixiyaan ee xafiiska bariga wajeer haatani uu kafaalo qaaday taas keenay kaarka caafimaadka waa markii ugu horreysay ana ma maqlinba nordistan kaarkaas waa markii ugu horreysay oo weliba aas dhahay imaamiinta iyo mu'adiniinta iskale soo maaha xadiidka nabiga unduruu man ilaa man huwa asfala minkum walaa tanduruu ilaa man huwa fawqakum soo maehen ninkan mu'adinka ehna owqaadii ilaahay subxaanahu wa tacaala in la caabudo aas jiday aas ummadda ugu yeedha guryaha ka soo baxaay dukaamaha soo xiraay gaariyaalka istaajiyaay handheegada istaajiyada kombyuutarada ka soo baxa xafiisyaha ka soo baxa kaaliyaas leeyahy masaajidka ilaahay imaamkina waaba ninkii hogaaminayay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala naa'ibka ka ahay oo ummadda salaada iyo cibaadada u hogaaminaya labadaasaas xasuustay marka labadaas laba ka fiican oo la xasuusto adduunyada korkeeda ma jiraan marka annaka shalay wax walba waa fiirinay labadii ayaga ahayd waxaas u keenay saddex boqoloo kaar si aan u qaybsanayna annaga ay noo dambaysaa isku soolceliyo arrinkan ayaa waxa uu noqonayaa midkii ugu horreysay ee meel bareer ah culimaudiinka gobolkan intii laisugu yeero ay isugu soo baxaan lana gadoonsiiyo kaararka caymiska caafimaadka iyadoo mugdi fara badan inta badan culimmadu ay gelin jirtay helidda iyo qaadashada kaararka caafimaadka ee caymiska loo yaqaano tanina waa mid ku cusub inta badan gobolkani waqooyiga baree dalka kenya culimmaduna haatan way u fadwoodeenoo waa ay qaateen maxamed faarax shire v o w
waa hagaaga dhegeystayaal wararkii iyo warbixinadii waxaan kaga yara dhisano qasiidada nabi ammaanka ama ramadaanta ku saabsan waxaa codkiisa lagu soo gaarsiinaya cabdulaahi diiriye sooraan hobolada waaberi qaar ka mida ayaana la jiibinaya
saliga nebigiyo salada badiyo sida hagaagsan yaan la seegin halla soomoy halla soomo sodonka ramadaan halla alla ina sugaaye salliga nebigiyo sodubadiyo sida hagaagsan yalla seegin halla soomoy halla soomoy sodonka ramadaan halla
qasiidadaasi hala soomo soddonka ramadaan iyo codkii cabdulaahi diiriye sooraan oo ay la jiibinayeen qaar ka mid ah hobollada waaberi waxay ugu dambaysay idaacaddeenii aroornimo waxaa idinla socodsiinayay anigoo maxamed calad xasana xagga farsamada waa gacantii hagarla'aaneed nuur maxamed nuur nuur bukhaari intaan dib dambe hawada ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo mar kale